toddobaadka dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdiraxiin xuseen oo loo yaqaano husu oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada helisink ee caasimadda dalka finland kusoo dhowo barnaamijka cabdiraxiin waa dhowah walaalo asalaamu calaykum waraxmatullah ugu horreyn waxaan jecelahay bal inaan ku weydiiyo waxaad la socotaa in doorashooyin loo diyaar garoobayo dalka finland bisha abriil dadka soomaalida ah sidee ayay doorashadan ugu diyaargaroobeen ahamiyad intee la eg ayay soo arkaan bismilah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wabacd marka hore waxaan salaamayaa walaalaha ama dhegeystayaasha salaan kadib jawaabtaada walaal wadanka finland muddo hadda laga joogo afar sano dadka soomaaliyeed ee ku nool waxaa aad shucuurtooda iyo dareenkooda oo u kacsanaa doorashadan doorashadii ka horreysay oo aad ay uga niyad weynaayeen oo laakiin haddana dhici weysay sanadkan labada kun iyo sagaaliyo tobanka ee ma dhici doonto insha allah hadduu ilaa yidhaahdo tii dhacday labada kun iyo shan iyo tobanka oo ahayd dadka markaas iyagoo dadaale laakiin dadaalka ayna dhammaystirin in qowmiyad kale ay soo galaan oo annaga naga dadyar marka dadka waxay xasuusan doonaan ilaa haddana qalbigooda ka guuxayo qowmiyado idinka idinka yar idinkana dambeeyey inay baarlamaanka waddanka finland galaan idinkana aad weli gelin taasayna mar dambe u dhicin marka dadku waa diyaarsan yihiin sanadkan ayaan aaminsanahay soomaali fara badan ayaan filayaa inay dabcan doorashada u sharaxan yihiin oo raba inay ka mid noqdaan mudanayaasha baarlamaanka adiguna waa ka mid tahay maxaa keenay kula tahay xilligan in intaasoo tiro ah oo soomaali ah oo ilaa lix gaaraysa ay u ordaan baarlamaanka dalkaas horta waa guul dadka soomaaliyeed ay soo hoyeen waa sidoo kale guul dimuqraadiga dhinaciisa markii la fiiriyo dadka hadda sharaxan waa dad xisbiyo kala duwan kasoo kala jeedo waa dad magaalooyin kala duwan kasoo kala jeedo soomaalida wadanka finland waa halka wadan ee yurub macal mareykanka iyo canada markii lagu daro halka wadan ee intaasoo representatives ay ku leeyihiin wadanka ay ku nool yihiin laba iyo toban xildhibaan ayay wadanka finland golaha deegaanka ay ku leeyihiin marka lix iyaga ka mid ah ama haaf iyaga ah ayaa hadda waxay rajeynayaan iskuna dayayaan kursiga sare maxaa la yirahdaa sareeya marka magaalooyinka oo dhan ay u sharaxan yihiin mise waa helsinki waa magaalooyinka dhan waa magaalooyinka dhan waa helsinki ka sharaxan adiga helsinki hadda aniga waxaan ogahay aniga iyo qof kale inaan ogahay laba camal ayaan nahay inta aniga aan hadda la socdo waa ilaa hadda officialka inta la ogyahay dadka qaar waxay leeyihiin marka soomaalidoo kale la fiiriyo waxaa wanaagsanaan lahayd in adigoo kale hadda helsinki maadaama aad doorashada aad aada u tartamayso baarlamaanka haddii qof kale uu soomaaliya uu jiro in midkiin uu doorashada ka haro si aanay idinku dhicin wixii ka dhacay sweden oo kale arrintaas ma qabtaa arrinkaas waa qabaa si haddaa u fiiris laakiin qofka soomaaliga ah ee siyaasadda waddanka finland ku jiro ama reer galbeedka siyaasaddeeda ku jiro oo ku fikirayo inuu cod soomaali bas meel ku gaaro waa cod waa qof riyoonayo qofku wuxuu ku qasban yahay in qowmiyadaha kale dadka finishka ah waddanka ku nool ilaan baarlamaanka loo socdo haddii lagu guulaysto soomaali keligeed danteeda kama shaqaynaysid oo dadkaa waddanka ku nool oo shanta milyan ah arrinkooda inaa ka shaqaysid ayaa lagaa rabaa marka saamayn qofka sharaxan ma ku leeyahay ummadaha kale qowmiyadaha kale dadka finishka ah waddanka ku nool ma ku leeyahay taas waa tan muhiimka ah oo la isweydiiyo laakiin hal iyo laba soomaalid inay soo saari kartaan aaminsanahay magaalada helsinki baahiyaha marka dadka soomaalida ee ku nool finland haysta maxaa ka mid ah waan la soconnaa finland in xataa ilaa iyo hadda weli ay ku jirto dalalka cunsuriyadnimadu ayay ku xoogan tahay isbedelo badan ayaa waddanka finland ka dhacay aniga shan iyo labaatan sano ayaan joogaa waqti waxaa jirtay kalarkaada bas uu ku filnaa dadka inay kugu eryadaan kugu caayaan laakiin maanta waxaa la marayaa waqti albaab kasta iyo guri kasta hortiisana aad istaagi karto qofna kula hadlayn marka horta alxamdulilah isbedel badan oo annaga aan ka mid ahayn soomaalidan way dhacday caqabadaha ugu waaweyn oo dadka hadda haysto waxaa waay horta waxaa naga maqan waxa la yidhahdo representatives dadna matalo baarlamaanka fadhiisto sharciyada soo baxayo in annaga danteena iyo dhinaceena laga fiiriyo dad markaa halkaa fadhiisto oo arrinkaas fiiriyo waa wax ugu weyn laakiin waxyaalaha yaryar ama markii loo soo dhaco hoos loo soo dhaco waa ama shaqo ha noqoto shaqo abuurinta ha noqoto ha noqoto shirkadaha hadda waxaa la ogolaaday waddanka finland oo la furay in dadka taksiilayaal ay noqon karaan oo shirkada iyaga ay leeyihin ay furan karaan laakiin haddana caqabado yaryariisa waxaa iska jira haddana hortaagan oo dadkii la leeyahay tuuganimay u furteen wax inay dhacaan ay u furteen marka propagandooyin waalan oo hadda dadka dad u hadlan ay la'yihiin ayaa ka jira waddanka waaya waa u soo noqonaynaa baahiyaha waaweyn ee jira iyo sida wax looga qaban kara laakiin arinta ku saabsan soomaalida ku nool dalka finland say uga dhex muuqdaan bulshooyinka kale markaad eegto haddii ay tahay ganacsi haddii ay tahay dabcan arrimaha siyaasadda laftirkooda ma yihiin dad bulshooyinka kale aada uga dhex muuqda alxamdulilah maadaama hadda aan golaha deegaanka ku jiro ee helsinki waxaa horta fursad aan u yeeshay in waxyaalo badan oo awalka hor hadal leh ahaa aan si practicala u arko waxyaalaha oo hadda soomaalida ay wadanka finland uga fiican yihiin xataa ajaanibka kale oo dadka finishkan ay uga mahad celiyeen waxaa ka mid ah dhinaca waxbarashada dugsiga sare tobankii sano ama shantii sano hadda ugu dambeysay oo lasoo dhaafay ardayda soomaaliyeed weliba gabdhaheenna sida ay wax u bartaan ajaanibka oo ruushka ugu fiicnaa xataa waan ka fiicnaanay oo markii hore anaga naga sarreeyey arinka kale oo hadda dadka finishka aad ay u xiiseyna waxay tahay yacni involvementiga siyaasadda ama dhaqdhaqaaqa waddanka waxa ka dhacayo doorashadii labadii kun iyo toddoba-iyo tobanka dadka swedishka ku hadlo ayaa boqolkiiba toddobaatan codeeyeen dadka finishka waxay codeeyeen boqolkiiba konton iyo toddobo waxaa ku soo xigay ridwan boqolkiiba konton iyo saddex oo soomaalida ah weli waa lambar yar oo codaysay waa fifty percent wax dadka codeeyey laakiin haddana waxay muujinaysaa dadka soomaalida ah si u soo kaceen hadda labadii sano oo lasoo dhaafay dadka ama dhaqaalaha dejiyo ama maxaa la yirahda naqshadaha waddanka finland dejiyo soomaalida ha lala xisaabtamo wax la yirahda ayaa had soo baxday maxaa loola jeedaa yacni dadkan waa dad si fudud active u noqday si fudud ayay dareenkooda ugu kacay si fudud labadii kun iyo sideedda markii la fiiriyo iyo labada kun iyo toddoba tobanka markii tobankaas sano gudaheeda labada kun iyo sideedda dadka soomaalida oo codeynaya boqolkiiba labaatan kama badnayn marka hadda aaday u kordhayaan ha meesha marka ay dadka finishka gaaraan marka tirada soomaalida oo kale marka la eego guud ahaan ku nool dalka gaar ahaan helsinki oo kale waa imise dhan yihiin lambar ahaan soomaalida waddanka finland ku nool kulli waxaa lagu qiyaasaya hadda labaatan kun inkasta oo dadka luuqad ahaan loo xisaabiyo hadda anigoo kale waxaa laygu xisaabinayaa wadani finish maadaama aan lakiin markii luuqad ahaan la fiiriyo dadka luuqada soomaaliga ku hadla ee waddanka finland ku nool waa labaatan kun labaatan kun dhawaadkeeda caasimada toban ilaa shan iyo toban kun ku dhawaad helsinki iyo agaarkeeda ayay ku nool yihiin inta kale baa waddanka intiisa kale ku nool waayahay dhinaca ganacsiga soomaalidu ma ka dhex muuqdaan oo kale markaa fiirsid caasimadda mise wax ganacsiga ma lahadle unfortunately arrinkaas waa arrin horta aan aan ku feelgarownay laakiin waxaan aaminsanahay sanadka hadda lasoo dhaafay iyo sanadkan statistigooda markii la furo inay soo bixi doonaan lambara haddana aad u waaweyn because annaga mar walbaba isbeddelka soomaalida wuxuu ku dhacaa wax la yidhaahdo wada wakhti yar meesha dadka finishka ah ama qowmiyadaha kale uu sanad sanad wax yar wax yar u kaco soomaalida hal mar ama garaafka soddon percent oo hal mar kor u kacaya marka waxaan aaminsanahay hadda shirkadihii cusbaa ee sanadkii lasoo dhaafay la diiwaan geliyey markii hadda ay soo baxaan sanadkan dhammaadkiisa i believe in si fiican haddana uu usoo kici doono kaasna insha allah waaya marka soomaalidoo kale markaad eegto helsinki ku nool maxay inta badan ka shaqeeyaan magaalada helsinki soomaalida ku nool ridwaanow haddii berri subaxi oo axad ah haddii yidhaahdaan ma shaqo gelayno waa laga dareemayaa magaalada helsinki waxay ka shaqeeyaan dhinac walba oo magaaladaas looga shaqeyn karo ama tagsiya ha noqoto gaadiidka ha noqoto eelaboorada wadanka laga baxayo dadka securityga taagan waa iyaga dhakhaatiirta soomaalida ee wadanka finland hadda joogto sagaal iyo toban iyo ka badan ayay ku dhow yihiin shanta sano oo soo socotana sanad walba toban toban dhakhtaro cusub ayaa noo soo baxayso waa caruur wadanka finland wax ku bartay ka raadiyey jaamacad wadanka finland waayey kadibna ka doontay wadamadan kale oo ama shuuciga ah ama ama ruushka naftirkiisa qayb ka mid ah hadda ka baranaya dhakhtarnimo marka meel hadda aan ka maqanaa ma jirto waxaan leenahay oo ingiriiska weli laga haynin baylod soomaali ah oo wadanka finland ku bartay baylodnimada oo shaqeeya oo hadda soo baxay weli shaqada ma bilaabin lakiin hadduu soo baxay arrimaha caqabadaha aan u soo noqonno dee soomaalida guud ahaan ku nool dalalkan yurub iyo galbeedka caqabado ay ka siman yihiina jiri kara oo sida arrimaha guryaha iyo shaqada iyo waxa la yidhaahdo fahamka waddanka ay ku nool yihiin finland waxay ka mid tahay meelaha qoysaska soomaalidu maadaama ay yihiin qoysas aada u fara badan tira ahaan guryo aada u yaryar ayay ku nool yihiin oo ciriiri ah dhallinyaro fara badan shaqadii ma hayaan oo waxaa laga yaabaa ina shaqadii ay u baahnayen inaanay heli karin caqabadahaas maxaad ka qabateen marka gaar ahaan la fiiriyo labiyo tobankiina mudanayaasha golaha deegaanka hadda ku jiray adigoo aad ka mid tahay alxamdulilah waa su-aal wanaagsan marka hore waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo bictureka laga bixiyey soomaalida ku noolaadaan reer galbeedka wadamooyinkooda oo dhan bicture negative ayuu ahaa almost labaatan sano wakhti ka dheer ama wakhti ka badan waxay naga aamineen badnaantood inaan nahay dad waxba shaqaysan karin waxba qabsan karin laakiin maalinba waxaa soo baxo exambal cusub exambalkaas cusub markay arkaan albaabo badan ayay furaan maxaan ka qabanay annaga kow waxaan ka qabanay aniga shaksi ah markaan iska hadlo walaalaha kale uma hadli karo golahaas go-aamanka looga gaarayay iskuulaadka ilmaha ajaanibka ay dhigtaan ay ku badan yihiin in loo badiyo dhaqaalaha maadaama ilmo ka bixi kara ayna ahayn waalidiintooda ayna ka caawin karin waxbarashada iyo homework wax la yirahdo habeen guryaha markay yimaadaan saas daraadeed in la helo hay-ado ama jaaliyado ama ama meelo kale oo ilmahaas ama dhaqaalahooda inta lagu bixiyo la siiyo inay maxaa la yirahdo waxbarashada laga caawiyo waa mid arrinka kale oo aniga aan ka shaqeeyey ama xisbiga hadda aan ku jiran aan ka shaqeeyey waxaa ka mid ah dugsiyada sare markii loo soo wareego waddanka finland bugaagta waxbarasha lacagay ahaan jireen hadda sanadkan sagaal iyo tobanka ah bisha sagaalaad wixii ka dambeeyo iskuulaadka la bilaabayo ilmo kasta oo waddanka finland weliba caasimadda helsinki ku nool ee dugsi sare wax loo yaqaano high school ama ama professional schools wax la yirahdo wax lacaga ay ka bixin doonaan dhinaca maxaa la yirahdaa bugaagta ma jiri doonto waagi hore primary schoolka bes ayuu u ahaa inclusive ayuu u ahaa marka hore soomaalida waddanka finland hadda ku nool caasimadda helsinki joogto masaajidada ku yaallo boqolkiiba siddeetan soomaalida aday gacanta ugu jiraan dadka ku tukado waxaan ka hadlaynaa toddobaatan kun siddeetan kun oo qof ayaa imaan karato maxaa la yirahdaa sanadkii oo ku tukanaysa halkii masjid ama masaajidada markii la isku daro dadka soomaalida ah waxay saameyn ku yeelan karaan soomaalida keligeed ma ahni dadka muslimiinta ah oo dhan ee magaalada joogo wax carab ah ama kurdi ah ee magaalada helsinki hadda ka sharaxanna ma jirto dad muslimiin badan ay leeyihiin haddii masaajidadeenna marka hadda ay ka shaqeeyaan in dadkaas imaanaya masaajidada la yirahdo codeya horta waan geli karnaa meesha aniga shaksi ahaan xisbiga aniga aan ka tirsanahay afar xildhibaan ayuu baarlamaanka ku leeyahay afarta xildhibaan laba ka mid ah ayaa hadda ka fadhiisatay laba boos ayaa bannaan labada boossocial democratga saddex qof ayaa hadda u cadcad waa gabar aabbaheed meesha uu ku jiray naag iyada hadda aniga doorashadii lasoo dhaafay gabar hadda aniga aan ka hormaray doorashadii lasoo dhaafay oo municipal electionka ahaa iyo aniga saddexdeenaas qof baa hadda waxaan u tartamoynaa laba boos aniga marka shan kun oo cod waa wax la hubo boqolkiiba boqol inaan ku galaya meesha sanadkan hadduu ilaah yidhaahdo laakiin tii ilaahay iyo dadaalkeena ayaa meel taallo aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga adaa mudan walaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay cabdiraxiin xuseen oo loo yaqaano husu oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada helisinka ee caasimadda dalka finland inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaajo idinla nabadgeliye